halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aa ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan waa khamiis tobanka bisha sebteembar labadakuniyoshanyotobanka idaacaddeenna waxaa si wada jir idinkuugu daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan dhiganayna dhegeystayaal waxaa ka mida puntland oo beenisay in dhallinyaro soomaali ah laga qortay gudaha puntland kuwaas oo loo waday kooxaha argixisada ah ee gudaha dalkaasi yemen puntland kama suurta gasho inay marnaba dhallinyaradeeda ama dhallinyaro soomaaliyeed laga tahriibiyo halkan loona gudbiyo ee daacish
waxaa kaloonu idiin haynaa ciidamo ka tirsan puntland oo gadood sameeyey muddo saacado ahna xira mid ka mida kontaroolada laga soo galo magaalada boosaaso degmada caabud waaq oo maanta degan kadib dagaalo halkaasi ka dhacay labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaana iminka gacanta ku haya degmada maleeshiyo taabacsan maamulka galmudug dowladda maraykanka oo gobolka minnesoto ka bilowday barnaamij lagaga hortegaya in dhallinyarada soomaalida ah ay kooxaha argagixisada ku biiraan jaaliyadda soomaalida ayaa ku kala qaybsamay barnaamijkan
iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii caalamka dalalka awstriya iyo hungari ayaa sheegay in xalay xuduudahooda ay ka soo tallaabeen tiro cusub oo muhaajiriin ah xilli labadaasi da lagu tilmaamayo inay dariiq mareen u noqdeen muhaajiriinta ku qulqulaya qaaradda yurub dalka hungari ayaa sheegay in muhaajiriin ka badan saddex kun xalay toilaa iyo saaka ay kasoo gudbayeen xuduudda uu la wadaago dalka serbiya xagga dalka austriyana uu sheegay in tiro intaasi la mid ah dalkiisa ay uga soo tallaabeen dhanka dalkaasi hungari magaalada la yidhaahdo nikolsdorf oo ku taalla bariga dalka austriya ayaa lagu soo warramayaa in kumanaan qaxooti ah ay halkaasi isku urursadeen kuwaas uu sugaya in tareenna ay u raacaan magaalada vienna caasimadda dalkaasi kadibna halkaasi ay uga sii tallaabaan dalka jarmalka iyo meelo kale mas-uuliyiinta dalka austriya ayaa maanta oo khamiis ah waxaa la sheegayaa inay lahaayeen kulan ay uga hadlayaan qaxootiga ku sugan xuduudda si loogu diro tareenno gaar ah oo keena caasimadda dalkaasi maraykanka ayaa shalay waxa uu sheegay inuu qaadi doono qaxooti ka yimid dalkaasi siriya iyadoo dalalka yurubna ay wadaan haatan qorshe ay ku doonayaan in qaxootiga soo gaaray ay u qaybsadaan tiro isleeg
maraykanka iyo nato ayaa walaac ka muujiyey wararka sheegaya joogitaanka milatariga ruushanka ee wadanka siiriya sarkaal srowa maraykan ayaa v o eda u sheegay in diyaaradaha ruushanka ay saanado milatari siinayeen siiriya tallaabooyinkaasi oo sarkaalku uu ku sheegay inay xaaladda sii xumeynayaan afhayeenka waaxda arrimaha dibadda maraykanka john kirby ayaa warfidiyeenada u sheegay in aysan haynin xaqiiqda arrintaasi balse uu xogayaha arrimaha dibadda john kerry uu qadka telefoonka kagala hadlay arrimahaasi dhigiisa kale ee ruushanka lafrof kirib ayaa sheegay in arrintaasi ay ka dhigayso xaaladda siiriya mid kasii daraysa fatahaad ka dhalatay roobab xooggan oo ka da-ay bartamaha iyo waqooyiga dalkaasi jabaan ayaa waxa ay sababtay in tobannaan kun oo qof ay isaga baxaan guryahooda iyadoo ay jiraan dadaallo xooggan oo la doonayo in dadkaasi loogu gurmado magaalada jos oo qiyaastii konton kilomitir u jirta caasimadda tokyo ayaa ah halka ugu daran ee fatahaaddu ay sida xun u saamaysay waxaana biyuhu ay soo jabsadeen gidaarada webiga kuwaasi oo ku fatahay deegaanada u dhowdhow guryaha qaar ayaa waxaa la sheegayaa daadadku inay la togeen iyadoo tiro badan oo dad ah ay ku xaniban yihiin aqaladooda iyadoo la arkayo iyaga oo nolol ka raadinaya deerka dhismayaashooda ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee fatahaaddaasi ay sababta hase yeeshee waryaheena v o a ee tokyo steve harman ayaa waxa uu ku warramayaa in la la'yahay laba qof wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka shiinaha ayaa maanta oo khamiis ah waxay sheegtay wararka sheegaya in muwaadin u dhasha dalka shiinaha uu dhowaan afduubtay ururka daacish hadalka wasaaradda ayaa imanaya hal maalin uun kadib markii ururka daacish uu ku soo daabacay sawirada laba nin bog uu ku leeyahay barta internetka uuna dalbaday madax furashaan cadadkeeda la sheegin si uu usoo daayay labadaasi nin labada nin ee wargeyska lagu soo daabacay ayaa kale ah van jinshu oo u dhashay dalka shiinaha oo konton jir ah iyo ole johan krimsgar oo u dhashay dalka norway oo afartan sideed jir ah warkuma sheegin halka la haystayaasha lagu afduubtay iyo meesha hadda lagu haysto toona ra-iisul wasaaraha dalka norway irna solberg ayaa shalay sheegay in saraakiisha dalka norway ay baaritaan ku hayaan nin da-diisa lagu sheegay afartaneeyo oo norway u dhashay inay macquul tahay in ururka daacish uu ninkaasi dabayaaqadii bishii janwari ee sanadkan uu ku afduubay gudaha dalka syriya
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington maamulka puntland ayaa waxa uu beeniyey in gudaha puntland laga qortay dhallinyaro loo waday dalkaasi yemen si ay ugu biiraan kooxaha argixisada ah waalidiinta qaar ka mida dhallinyaradaasi ayaa v o da u sheegay in dooni siday soddon dhallinyaro ah ay ku xandhiman tahay badda cas kadib markii shidaal beeshay waalidiintu ayaa waxay sheegayaan in dhallinyaradani loo wado kooxda daacish si ay uga barbar dagaalamaan haddaba puntland ayaa arrintaasi beenisay waxaana wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland maxamuud xasan soocadde uu u warramay xuseen barre aadan waxaana uu xuseen barre wasiirka ugu horreyn weydiiyey waxa uu arrintaasi ka ogyahay waan dhegeysanay warbixintiina laakiin runtii waxa xaqiiqda ka fog puntland kama suurta gasho inay marnaba dhalinyaradeeda ama dhalinyaro soomaaliyeed laga tahriibiyo halkan loona gudbiyo ee daacish arrinkaasi waa runtii waa mid aan laga fiirsan bu ahaa waxaanu leenahay saxaafadda waxaydaan hubin habuunbuunin hana sheegin qofka saxafiga ah waxaa la rabaa waxa uu sheegaya inay noqon karto dee wax la taaban karo marka arrinka haba yaraatee wax ka jiraa ma jiraan runtii laakiin annagu waxaanu waraysanay waalidiintii dhalay dhalinyaradaasi oo sheegay in lala soo hadlay oo xataa qaarkood telefoonna usoo direen waalidkoodii arrintaasi maxaa ka jira waalidiintaasi waanu dhegeysanay runtii dee inay waalid ahaayeen iyo in kalena runtii annaguma xaqiijin karno waxaase jira tuhun ahaa in meel kamid a xeebaha puntland la isku dayay in tahriib dad laga tahriibiyo runtii dadkaan la tahriibinayay sida aanu warka iyo xogta ku hayno ma ahayn dad dhinacan dadka warka aan hubi sheegaya ay iyagu jiheeyeen waxay ahayd baa laleeyahay tahriibtii uun caadiga ahayd socotaa de caalamka tahriibta way dhacdaa puntlandna beryahan dee waaba gabaabsi waa wax sanadkii hal iyo mar dhaca dowladda warbixin lagu soo siiyey in xeebaha puntland meel kamid ah ay timi doon doontaasina ay rabto inay dad qaado ciidamada amniga ayaa runtii arrintii ka howlgalay wararkan xogaalkee aanu haynaana waxaa laleeyahay doontaa dabba markii hore lasii saaray iyada oo dadkii qaarna ay banaanka joogaan xitaa nimankii shaqaalaha ama odayaashii qaar kamid ay banaanka joogaan baa ciidanku gaareen markay ogaadeen in ciidankii soo socdana buurta ayay u carareen nimankaasi buurtii ayayna galeen ciidamada amniga ayaa ku raad jooga ogaalkiina waxaan filaynaa in ciidamadu ay gacanta kusoo dhigaan nimankan laakiin doontaasi ma ahayn doon aaday xaggan iyo yemen oo ururkan daacish la leeyahay dad loo waday sidaanu ku warhaynana doontaasi waddan kamid a wadamada khaliijka ayay gashay waana un tahriibta caadiga ahayd puntlandna runtii taa way ka howlgashay dee meel walbana caalamka waa ka dhacaanoo boqolaal kun oo qof ayo yurub waad og tahay amnigeedu siduu sugan yahay iyo ciidamadoodu ayay tahriibta galaan marka runtii ma jirto cid daacish loo waday iyo cid kale oo mataqaanaa meel argagixisaa runtii u socday laakiin wasiir sideed ku xaqiijin kartaan in doontani ay waddan kale oo khaliijka a tagtay waan xaqiijin karnaa waa laga soo hadlay meeshay joogaanna haddeer dowladdu way og tahay faahfaahin intaa dheer haddeer ma geli karo laakiin waxaan filayaa dhalinyarada iyagoo nabad qaba waddankoodii inay kusoo noqon doonaan haddii rabiidmo marka waalidiintii dhalinyartan dhashay ma la xidhiidheen waalidiintaasi runtii anigu garow waan joogaa dee gobolkana mas-uuliyiin baa joogta madaxdii gobolka oo dhan baa joogta hay-adihii amnigaa jooga wasiiradii ayaa jooga hadda war faahfaahsan oo arrintaa kaa siin kara malaha laakiin wixii dhowaan un baan filayaa in war laga heli doono haddii rabbi idmo waa tay wararka kale maanta naga soo gaaraya puntland waxaa ka mid a in magaalada boosaaso bar control oo ku taalla ay la wareegeen ciidamo gadooday oo ka tirsan birmadka marka maxaad faahfaahin naga siin kartaa arrintaas
waa arrin la buunbuuniyaba aan u malaynayaa wax ka jira oo haba yaraatee arrintaas war xoogaal aan kaa siin karno ama aan ku leenahay waxaasaa jira ma jira de dadku sakri waa la isku diidi karaa laakiin ciidamo puntland oo gadooday runtii ma jiraan ciidamada iyadu discibliin bay leeyihiin cidda sharciga ku xadgudutana dee maxkamad baa la saaraa ma sahlana in askari intuu iska dhaqaaqo uu gadoodo oo meel aado dee sababay u gadoodaan oo hadda dhibaato ay ku jirtaana ma jirto ciidamadu iyagaa dhalinyaradu voluntary isu qora iyaga ayaa raba wadankooda inuu shaqeeyaan iyaga ayaa ku qanacsan ciidamada inay ahaadaan laakiin sabab ay ciidan maanta puntland uga gadoodaan runtii ma jirto kuwa ugu discibliinka badan uguna xanaanada badan ay puntland ciidamadeeda runtii lagu tiriyaa laakiin warku waxay sheegayaan inay mushahar la-aan ay arrintani ka dambeysay wax mushahar la-aan oo haddeer jirta waanu ognahay ma jirto waa laga yaabaa askari howlgal ku jira baymentigiisu dee inuu maalmo ka baaho
kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland maxamuud xasan soocade oo khadka telefoonka ugu waramayey xuseen barre aadan isla wararka puntland ayaanu ku jirnaaye sida aad ku maqlayseen qaybtii dambe ee waraysiga wasiirka ciidan ka tirsan ciidamada birmadka ee puntland ayaa gadood ay sameeyeen maanta ku xirtay muddo saacado ah inta u dhexaysa kontaroolkii hore ee magaalada boosaaso iyo kan hadda ay magaaladu leedahay mid ka mid a ciidanka gadooday ama gadoodka sameeyey oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa v o eda u sheegay inay ka cabanayaan mushaar la-aan ciidankan ayaa hor istaagay dhammaanba gaadiidkii ka baxaya magaalada boosaaso iyo kuwii soo galayay isku day lagu doonaya in ciidanka halkaasi looga kiciyo oo ay wadeen mas-uuliyiin uu ku jiro duqa magaalada boosaaso maxamed siciid shabeel oo tegay goobta ayaa ciidankaasi ay ku sugan yihiin ayaa mas-uuliyiintaasi rasaas goobtaasi looga soo riday waxaana ku dhaawacmay mid ka mid a ilaalada duqa magaalada boosaaso wararkii ugu dambeeyey ee boosaaso naga soo gaaray ayaa sheegaya in ciidanka gadoodka sameeyey ay hadda halkaasi ka baxeen kadib markii xal loo helay murankii jiray loona ballan qaaday mushaaraadkoodii
xaaladda degmada caabudwaq ee gobolka galguduud ayaa maanta degan kadib laba maalmood oo halkaasi ay ku dagaalamayeen laba maleeshiyo degmada waxaa iminka gacanta ku haya maleeshiyo raacsan galmudug kuwa ahlu sunnana waxa ay ku sugan yihiin dibadda caabudwaaqa haddaba xaaladda magaaladaasi ayaa waryaheena axmed cali sheekh waxa uu ka wareystay cabdilatiif cabdulaahi warsame oo ah wasiirka ganacsiga galmudug ee haatan degmada ku sugan magaaladu maaragtay ii sheeg boqolkiiba boqol way degan tahay yaa gacanta ku haya degmada cabudwaq degmada cabudwaq waxaa gacanta ku haya ciidamada deegaanka iyo dadka deegaanka unbaa gacanta ku haya dadka deegaanka waxaan filaa waxaad ula jeedaa ciidamada adiga ku raacsan ee magaca galmudug wata ciidamada weli magaca galmudug ma wataan laakiin dadka deegaanku waxa waaye galmudug goboladan dhexmaamulka loo sameeyo o dhan baa dadkeeda hoos gala laakiin isbeshali ciidanka halkan ka diriray ciidan hadda galmudug u qornaa ma aha xaggee joogaan ciidankii horey u haystay degmada cabudwaaq ee ahlu sunna ka hor intaanu dagaalka dhicin wallahi nin ahlu sunna horta cawda hore uma haysan niman la baxa marba magac sheegta marna maamul gobolada dhexaana dhahay dhahaa marna dhahaa ii sheeg sufaana la yidhaahdaa meelay joogaan ma naqaana annaga kolley waana laga cayriyey meeshay jiraanna ayagaa la weydiina waxaad igaga warantaa khasaaraha ka dhashay dagaalka dhacay labadii maalmood ayna dhaaftay intaad og tahay dadka deegaanka khasaaraha dhacay wuxuu ahaa adigu afar askari oo maaragtay ii sheeg dhinaca annaga ka dhimatay afar qof iyo saddex qof oo shacab ah oo shalay galab markii maqribkii meesha stationka ay ka carareen oo laga cayriyey oo bay magaalada ku dhex carareen ayagoo baabuur wata dad shacab ah oo marka jidka marahaya bay xabada ku fureen oo saddex qof oo bay ku dileen oo saddex qof bay halkaa ku dileen dhaawacuna waa sideed weeye qof laakiin dhinacoodu ayaga marka in la weydiiyay ku fiicantaa ama ha yaraysteen ama ha badsadeen waan gartay inta aadan tegin ka hor degmada cabudwaaq waxa ay ahayd degmo nabadeed oo wax dhiba aanu ka jirin adigii ayaa tegey dagaal ayaa dhacay dad badan ayaa ku geeriyooday soo mas-uuliyaddaas adigu ma lihid maya waad qaldan tahay waxa weeye ma ahayn nabad waayo hadday nabad ahayd anigu col dagaalna kuma soo aadin ciidanna ma wadan anigu gurigeyga carruurteydan dhex joogay ayagaa soo weeraray gurigeyga carruurteyda marka meel nabada inaysan ahayn amni horey ugama jirinin laakiin amni haddu ka jira waana sidaas siday wax uga jireen hadda waxaan maqlaynaa in ahlu sunna ay dibadda ka joogaan cabudwaaq wararna waxay sheegayaan in laga yaabo inay ee soo xoogeysanayaan oo ay wacdeen een, kaalmo ama gargaar ciidan adiguna waxaad weli ku sugan tahay gudaha degmada cabudwaaq waxaana dadku deegaanku ay noo sheegeen inay ka cabsi qabaan in dagaal kale uu qarxo maxaa hadda xal noqonaya oo adigu ay kula tahay in arrintan ay ku dambayn doonto maya adiga eh, warkaas ma ogi haddaad ka qaadatay dadka deegaankuna kuma sheegin waxa weeye ehlu sunna waxay ku biirtay maamulka galmudug ee waan rogaal celinaynaa iyo xagga haddii rogaal celin lahay cidi kama hortaagna laakiin maaragtay waa arkaynaa wixii soo rogaal celiyey iyo wixii yimaada intaba
kaasina waxa uu ahaa cabdilatiif cabdulaahi warsame wasiirka ganacsiga ee galmudug oo u warramayey waryaheena axmed cali sheekh
andy luger xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka xafiiskiisa gobolka minnesota ayaa ku dhawaaqay in gobolka uu ka bilowday mashruuc tijaabada ah ee qeybta ka ah barnaamijka c v e ee ka hortaga xagjirnimada barnaamijkan waxa uu kala qeybiyey bulshada soomaalida ee gobolka degan waxayna kuwa diidan sheegeen in barnaamijkani uu soomaalida faquuqayo warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere xeer ilaaliya luugar ayaa shirkiisii jiraayada shalay ku bilaabay in barnaamijka adkeysiga bulshada kaasoo ka soo faracmay barnaamij weyn oo dowladda dhexe maraykanku ay ka wado magaalooyinka boston ee gobolka massachusetts iyo magaalada los angeles ee gobolka california kuwaasoo magaalada minneapolisna ay saddex ku tahay uu yahay barnaamij lagu magacaabo ka hortagga xagjirnimada gacanka hadalka ku salaysan xeer ilaaliya luugar ayaa ka hadlay halka uu barnaamijkaasi marayo Today, at the end of the first year of our work, we are announcing some of the accomplishments of the pilot program. The Building Community Resilience Program is really just getting started.
maanta oo laga joogo hal sano markii aan shaqada bilownay waxaan shaacinaynaa qaar ka mida guulaha barnaamijkan tijaabada ah aad ayaanan ugu faraxsanahay guushaan maanta gaarnay ayuu yidhi xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in gobolka iyo dowladda dhexe oo keliya ayna bixin lacagta ku baxaysa oo ay jiraan hay-ado kale oo gaar loo leeyahay oo arrintaasi ku lug leh State, federal, individual, and philanthropic partners are contributing to the effort of building community.
gobolka dowladda dhexe ashkhaasta iyo hay-adaha waxtaakuleeya ayaa qayb ka ah dadaalka dhismaha barnaamijkan adkeysiga bulshada iyagoo bixinaya lacag bilow ah oo ka badan hal milyan oo dollar ayuu yidhi shirkaasi jaraa'id ee xeer ilaaliya andi lugar kadib waxaa iyaguna shir kala qabtay hogaamiyaasha bulshada soomaalida uu ka mid ahaa guddoomiyaha guddiga fulinta ee golaha imamyada waqooyiga ameerika sheekh xasan dhooye xasan dhooye ayaan weydiiyey sida uu u arkayo shirkii jaraa'id ee xeer ilaaliya lugar ta arrintaas anagu waxaan ka muujinay ee, walaac ee, xafiiska weyn ee golaha imaamyada soomaaliyeed ee waqooyiga america ee ku yaala gobolkan minnesota ayaan ee, shir jaraa'id ku qabanay arrintaas aan ku cadaynayna mowqifkayaga barnaamijkan marka hay-adihii amniga oo f b i da ay ka mid tahay ayaa wada waana barnaamij alla dagaalanka argagixisada ficilka ah pilot project qayba ugu yeereen oo ah in macnaha ee, minneapolis lagu tijaabiyo waa barnaamij ku wajahan soomaalida oo macnuhu yahay dadka soomaalida ah ayaa maaragtay fon iyo dhaqaale lagu siinayaa inay terroristaha iska dhex raadiyaan oo ay la dagaalamaan oo ay dhexdooda ka raadiyaan marka barnaamijkaas annaga faquuqid buu nagu yahay waxaa nalaga faquuqayaa muslimiintii kale ee maraykanka aan la deganayn muslimiintii gobolkan minnesota aan la deganayn sidoo kaleeto barnaamijkan isagaa wuxuu annaga nagu tiimbareynaya ama nagu shaabadaynayaa inaan nahay dad ay argagixiso ama dad xag jira ay ku dhex jiraan sidaana ma aha dadka halkan degan ee soomaalida ah oo soomaali americanka ah waa dad eh, shaqaysta waa dad waxbarta waa dad noloshooda ku xiran intii lagu guda jira shirkii jaraa'id ee uu qabtay xeer ilaaliya lugar waxaa goobta ku sugnaa cabdi warsame oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota markii shirka jaraa'id dhammaaday ayaa cabdi warsame waxa uu ka mid ahaa dadkii barnaamijka cusub ee dowladda maraykanka waddo wax laga weydiiyey Every community has people who are concerned. But as a member of the community, as a father who's bulsho kastaa waxay leedahay dad walaaca qaba hase yeeshee xubin bulshada ka mid ah ahaan aabba doortay inuu minneabolis ku noolaado qof deggan xaafadda cedar riverside waxaa noqonayaa qofka ugu horreeya ee aan taageeraynin wax khatar gelinaya aniga carruurtayda xaaskayga iyo xubnaha qoyskayga amaba keenaya in la dabagala ayuu yidhi haddaba haddii cabdi warsame uu sidaasi qabo maxaa hogaamiyaasha bulshada ee soomaalidu ay ugu qalbi qaboobi waayeen in barnaamijkani uuna wax dhiba keenaynin mar kale xasan dhooye Eh, cabdi warsame walaalkay waa city council ama dowladda hoose ayuu xubin ka yahay xaafadda soomaalidu u badan tahay barnaamijkana waa barnaamij eh, dowladda maraykanka ay wadato white houseka ka yimi markii hore Eh, waxaana soo qaaday oo wada eh, xeer ilaaliyaha guud ee gobolkan minnesota ayaa wada reer ilaaliyaha waa ninka hayadaha amniga ay hoos imaanayaan waxaa intaa ku darayaa annaga intii aan cabdi warsamo ka hor la dooran iyo kadibba waa kasoo horjeednay barnaamijkan ee ah ee radicalizationka ama dadka xadjirka noqonaya waan gartay sida cad dowladda maraykanku haddii eh, sidaad sheegtay uu ka yimid aqalka cad iyo eh, wasaaradda cadaaladda ee maraykanka inuu sii soconayo ay- ayay u badan tahay oo aan aan la joojinin marka maxaa idinka qorshaysan mustaqbalka markuu barnaamijkan sii socdo Eh, dowladdu eh, de waxay rabtay samaynaysaa laakiin dowladdu laftigeedu waxay dhegaysanaysaa jaaliyadda iyo communitiga iyo waxa ay dooday- doonayaan barnaamijkan ma qabno inuu yahay mid sii soconaya communitigana ma qabno inay ogolaanayaan ama dhexdooda lagu fulayo marka ma qabo anigu rajada ah inuu meel fog gaarayo dooda ka dhalatay barnaamijkan ayaa dadka soomaalida ahi ay ku kala qaybsan yihiin hase yeeshee maxsuulkiisa waxaa la arki doonaa marka si toosa loo dhaqangeliyo maxamed cabdi sandheere ayaa warbixintaasi noo soo koobaya halkaad kala socotaana waa v o a washington
madaxweynaha somalilan axmed maxamed sulanyo ayaa waxa uu ogolaaday go-aanka in doorashooyinka guud ee somalilan ay dhacaan bisha maarj ee sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka sidaasna waxaa ku soo warramay waryaheena v o a ee magaalada hargeysa barqad kaariye sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada somalilan madaxweynaha oo tixraacaya qoraal ka soo baxay guddida doorashooyinka qaranka taariikhdu markay ahayd sideedii bishii sagaalaad ee sanadkan ujeeddadiisuna ahayd cayimaada wakhtiga doorashada madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo ahayna dalka ka qabsoonto sideed iyo labaatanka bisha saddexaad ee sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka sidoo kale isagoo xiganaya go-aankii golaha guurtida ee ku taariikhaysnaa koob iyo tobankii bishii afraad ee labada kun iyo shan iyo tobanka waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedka in madaxweynuhu markuu ku qancay in baahi loo qabo islamarkaana ay lagama maarmaan u tahay hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka in la cayimo xilliga doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada ee somalilan waxauu madaxweynuhu soo saaray xeerkan sida lagu sheegay war-saxaafadeedkan taasoo lagu go'aamiyey in sideed iyo labaatanka bisha saddexaad ee sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka ay noqoto maalin doorasho oo guud ahaan somalilan looga dareero codaynta madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wakiilada ee somalilan muddadan uu ansixiyey madaxweynuhu in doorashooyinku ka qabsoomaan dalka ayaa waxaa hore isugu raacay golaha guurtida ee somalilan oo muddo kordhin u sameeyey xukuumadda hadda joogta iyo sidoo kale maxkamadda sare ee somalilan oo ku raacday wakhtigaas in doorasho dalka qabsoonto barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
gobollada sool iyo sanaag waxay ku yaalaan deegaan juquraafi ahaan istaraatiiji ah sanadihii ugu dambeeyena waxaa hareeyay siyaasado loolamaya iyo colaado ka dhacay meelaha qaarkood sida gobolka sool dhinaca kalena waxaa meelo ka mida gobollada ka socda mashaariic horumarineed hase yeeshee waxaa adag duruufaha nololeed ee inta badan dadka ku nool gobolladaasi haddaba qeybtan afraad ee barnaamijyada taxanaha ah ee nool xaalada nololeed ee gobolladaasi waxaa soo diyaariya soona jeedinaya nuux muuse birjaab
qaybta afraad oo ah qaybta ugu dambaysa barnaamijkeena taxanaha waxaan ku eegaynaa dhanka tacliinta gobollada sool iyo sanaag inkastoo isku haysadka gobolladan ee dhanka maamulada uu taagnaa in badan haddana dhanka waxbarashada ma jirto wax saameyn ah oo ay ku yeelatay wixii ka dambeeyey sannadkii waxaa sool iyo sanaag ay horumar xooggan ka sameeyeen dhanka tacliinta sare waxaa socda dhismaha jaamacad weyn oo ay dhaqaalaheeda bixinayso kuweyt lagana hirgelinayo baran taasoo lagu bilaabi doono kuliyado badan mashruucaas oo ku kacaya ilaa afar milyan oo dollar dhanka sool waxaa laga furay magaalada laascaanood sanadkii jaamacadda nugaal oo iminka ay ka baxeen dufcado badan islamarkaana ay dhigtaan arday ka kala yimid goboladaas brofesor cabdirasaaq maxamed aadan cabdirasaaq lafoole oo ah gudoomiyaha jaamacadda nugaal waxa uu ka mid yahay dadka ka yimid qurbaha isagoo degan dalka maraykanka waxa uuna go'aansaday inuu wax ka bedelo heerka tacliineed ee gobolada sool iyo sanaag fakarkeeda iyo soo hadalqaadideedu ka soo bilaamaysay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii wuxuuna ahaa fakar iyo dada- dadaal ka yimid odayaal bulshada gudaha ah ama gudajoog iyo qurbajoog marka ilaa sagaal kuliyadeed ilaa lix dafcadood oo ka qalinjabiyey ayay jaamacaddu idinka maraysaa ilaa saddex bildin oo waaweyn bay ka howlgashaa rofeor lafoole ayaa ii sheegay inay markii ay fadhiisinayeen qorshaha jaamacadda ay eegeen duruufaha dalka iyo kuliyadaha ku habboon in wakhtigan ay helaan ardayda cashaluul cumar jaamac waxa ay ka mid tahay dufcad qalin jibisay sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka iyadoo joogta magaalada laascaanood ayay ii sheegtay inay ku faraxsan tahay in heerkeedii koowaad ee jaamacadda ay soo dhammaysatay jaamacadan waal waxaan ku biiray labada kun iyo tobankii waxaan dhiganayay afar sano ee waxaan bartay kuliyadda computer science ayaan dhigtay run ahaantii waxay ii tahay dee farxad iyo in aan gaadhay yool kamida yoolashaydi maadaama intan jaamacaddii aan bilaabay oo anooniyadda ku hayay inaan dhamaystana aan dhamaystay si qurux badan aan ugu dhamaystay weliba anoo gurigeygii iyo hooyigeygii iyo magaaladeydii aan ka bixin inay helaan jaamacadaha dalka aqoonsi jaamacadaha kale ee dibadda waa wax adag taasoo ay sal u tahay jaamacadaha ku yaala gudaha dalka soomaaliya oo maraya xaddi aada u badan inkastoo ay jiraan kuwa horumar ballaaran sameeyey xiriir joogtana la leh jaamacado badan laakiin maamulka jaamacadda nugaal ayaa ii sheegay in dadaalka ugu badan uu ku xiran yahay ardayga run ahaantii waxaan dhigi karayaa anagu gacan aan ka geysanay oo aanu ku faani karno ma jirto haddiiba ay wax jiraan waxa ugu badan waa wax uun ku yimaada ardayga oo isbedera oo meel taga oo markaa muxuu ahaaye jaamacaddaas uu ablay gareenaya la macaamila oo markaas sidaa muxuu ahaaye wixii iskugu soo baxaan annagu awood aanu kusoo xidhno xiriir fara badan oo maanta aanu ku faanay ma jiro laakiin ardadu markii ay waxbarteen iyadaa shahdoodii qaatay iyadaa dibadaha aaday iyadaa markaa jaamacadihii ay ableygareeyeen ayaa markay aqoontoodii iyo arkeen wixii ugu hormaasraan krisigooda saas ayaa lagu aqbalay baan dhigi karaya fadligaan ilaahay baa iskale uma waxaa iskale shacabka iyo ardada dadaashay ee deegaanka arday badan oo ka baxay jaamacadda nugaal iyo macalimiinta jaamacadda qaybtood ayaa master iyo b h d ku kala diyaarinaya wakhtigan wadamo uu ka mid yahay turkiga intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijyadeenii taxanaha ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay dhinacyada nolosha waxbarashada ganacsiga iyo horumarka gobollada sool iyo sanaag
nuux muuse barjaab ayaa barnaamijyadaasi isugu keena soo duway qaybtii ugu dambeysay ayaana dhegaystayaal dhegaysateen halkaad kala socotaana waa v o a washington haatana dhinacii muusiga ku soo dhowaada
markana dhegaystayaal qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa warbixinno dhowra ayaa idiin soo socda sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamij gaara oo ku saabsan maalinta beritaa oo la xusayo afar iyo toban sano guuradii kasoo wareegatay weeraradii argagixiso ee ama bisha sebtembar kow iyo tobankeedii sanadkii labadii kun iyo kowda lagu qaaday magaalooyinka new york iyo washington iyo dabcan qodobo kale marka horese dhegaystayaal wararkii caalamka xubnihiisii ugu waaweynaa wararka ka imanaya gobolka baay ayaa sheegaya in laba ruux oo midkood uu ahaa oday labaiyo lixdan jir ah lagu dilay tuulada buulo xaawo oo hoos tagta degmada bardaale ee gobolka baay gudoomiyaha degmada bardaale weediyow cali xasan ayaa v o e da u sheegay in kooxda al-shabaab ay ka dambeysay dilalkan waxaa kaloo intaasi uu ku daray in odaygan labiyo lixdan jirka ah ay maleeshiyada kooxda al-shabaab kala baxeen gurigiisa kadibna ay gowraceen waxaa kaloo xusay isagoo markaasi warramaya in dad badan ay ka cabsi qabaan in maleeshiyada al-shabaab ay dhibaateeyaan markaasi in dadkaasi ay uga carareen tuulada buulo xaawo ayna soo galeen gudaha degmada bardaale austria iyo hungary ayaa sheegay in xalay xuduudahooda ay ka soo gudbeen tiro cusub oo muhaajiriin ah xilli labadaas da lagu tilmaamayo inay noqdeen dariiq mareyna muhaajiriinta ku qulqulaya qaaradda yurub dalka hungari ayaa wuxuu sheegay in muhaajiriin ka badan saddex kun xalay ilaa iyo saaka ay ka soo tallaabayeen xuduudda uu la wadaago dalka serbiya halka dalka austriyana uu sheegay in tiro intaasi la mid ihi dalkiisa ay uga soo tallaabeen dhanka hungari magaalada la yidhaahdo niklesdorf oo ku taala bariga dalka austriya ayaa lagu soo warramayaa in kumanaan qaxootiya halkaasi ay isku urursadeen kuwaas uu sugaya in tareenno ay u raacaan magaalada vienna caasimadda dalka austriya kadibna halkaasi ay uga sii gudbaan jarmalka iyo meelo kale mas-uuliyiinta dalka austriya ayaa maanta oo khamiisa waxa ay lahaayeen kulan ay uga hadlayaan in qaxootiga ku sugan xuduudda loo diro tareenno gaar ah oo keena caasimadda maraykanka iyo nato ayaa walaac ka muujinaya wararka sheegaya joogitaanka milatariga ruushanka ee wadanka syriya sarkaal sare oo maraykana ayaa v o e da u sheegay in diyaaradaha ruushanka ay saanado milatari siinayeen syriya tallaabooyinkaasi oo sarkaalku ku sheegay inay xaaladda sii xumaynayso afhayeenka waaxda arrimaha dibadda maraykanka john kirby ayaa warfidyeennada u sheegay inaysan haynin xaqiiqda arrintaasi balse uu xogayaha arrimaha dibadda john kerry uu qadka telefoonka kagala hadla arrimahaasi dhigiisa ruushanka sergey lafrof halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington dalkan maraykanka waxaa maalinta beritaa laga xusayaa sanad guuradii afariyo tobanaad ee kasoo wareegatay weeraradii argagixiso ee sebtembar ama bishii sebtembar kooiyo tobankeedii sanadkii labadii kun iyo kowda lagu qaaday magaalooyinka new york iyo washington haddaba waryahan ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixin ka diyaariyey weeraradii kooiyo tobankii sebtembar iyo sida ay dunida u bedeleen
waxay ahayd subaxnimo salaaso ah bisha sebtembar waa koob iyo toban sannadkuna waa labada kun iyo kowda sidii caadiga ahayd ayaa shacabka maraykanku ugu kallahay goobaha shaqada war badan lagama hayo in ay daqiiqada ka hadhsan yihiin dhacdo dunida wax weyn ka beddeli doonta saacaddu markii ay gaadhay siddeeddii iyo lix iyo afartan daqiiqo ayaa lagu war helay diyaarad ku dhacday dhismaha waqooyi ee daaraha mataanaha ah ee rugta ganacsiga dunida ama loo yaqaano wall trade center waxaana gaadiidka gurmadka degdega ah debdemiska iyo ciidamada boolisku ay bilaabeen in ay u gurmadaan khasaaraha dhacay daqiiqada kadib ama saacaddu markay ahayd sagaalkii iyo saddex daqiiqadood ayaa diyaaraddii labaad ay ku dhacday daarta labaad ee dhinaca koonfureed ku taallay waana diyaaradda iftiimisay in arrintu aanay ahayn shil diyaaradeed hase ahaatee ay tahay weerar la soo qaaday sagaalkii iyo shan daqiiqadood ayaa lagu wargeliyey madaxweyne bush oo dugsi ku sugnaa in dalkii maraykanka lasoo weeraray intaas waxaa ku xigtay diyaarad kale oo ku dhacday wasaaradda difaaca maraykanka iyo diyaarad kale oo ku soo dhacday barxad ku taalla gobolka pensilvaniya dhacdadani waxay wax badan ka beddeshay habnololeedkii dalal badan oo caalamka ah sidoo kalena weerarkani wuxuu horseeday in dalalka dunidu ay dub u qaabeeyaan siyaasaddooda dibadda brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary oo ku taalla dalka kanada ayaa sawir inaga siinaya wixii maalintaas dhacay waxaa la rumaysan yahay in sagaal iyo toban qof oo dhalinyaro ah oo la tuhmayo intooda badan inay magaranaysa dee carabi ahaayeen ay dadka ay duqeeyeen ayaa la rumaysan yahay hadda la isku raacsan yahay waxaa jiray guddi loo magacaabay in ay soo baadhaan cidda sida rasmiga ah mas-uulka uga ahayd weerarkan lagu soo qaaday dalka maraykanka marka laga saaro sagaal iyo toban qof oo magacyadooda la shaaciyey oo lagu sheegay inay ahaayeen dadkii weerarkaas fuliyey iyo ururka alqaacida oo uu hogaaminayey usaama bin laadin hase ahaatee ilaa hadda waxa qarsoon siddeed iyo labaatan bog oo ka mid ah warbixintaas oo loo hakiyey sababo la xidhiidha dhinaca ammaanka sideed iyo labaatan bage oo warbixinada aad sheegtay oo dad badan oo congaresska iyo senadka iyo dad badan ay ku jira ay soo saareen sideed iyo labaatan bage oo la qariyey oo la yidhi nabadgelyo ahaan baa loo qariyey inay ku qarsoon yihiin oo dee sababta loo sii tuusan yahay waxa weeye ismaaciilow sagaal iyo tobanka qof shan iyo toban ayaa sacuudi ahaa iyo hal mas hal masriya laba ma garanaysaa imaaraati ah iyo mid lubnaanay bay ahaayeen marka waxa la isleeyahay sidee baa udhici kartaa waddan shan iyo toban ay ka yimaadeen inaanu shuqul ku yar lahayn arrintaas sidee udhici kartaa bal aad ha loo baadhay bay leeyihiin oo dad badan baa rumaysay siddeed iyo labaatankaa bage inay sirtu ku jirto ayay rumaysan yihiin inkastoo salka loo saaray usaama binu laadin iyo alqaacida arrintaas sagaal maalmood kadib markii weerarkaasi dhacay waxaa madaxweynihii xilligaas ee hogaaminayay dalka maraykanka george w bush uu golaha kongareeska maraykanka u jeediyey khudbad uu jawaab kaga bixinayo wixii dhacay waayo shacabka maraykanku waxay garan la'aayeen cidda soo weerartay Americans have many questions tonight. Americans are asking who attacked our country? The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al Qaeda.
shacabka maraykanku caawa su'aalo badan ayuu isweydiinayaa wuxuu isweydiinayaa yaa dalkeenna soo weeraray ilaa iyo hadda xogta aan ururnay waxay isugu soo biyashubatay urur argagixiso oo lagu magacaabo alqaacida waxaa ku jira qaar mas-uul ka ahaa weeraro lagu qaaday safaaradihii maraykanka ee ku yaalay kenya iyo tanzaniya iyo weerarkii kale ee lagu qaaday markabkii maraykanka ee u s s col ururkan waxaa hogaamiyey nin lagu magacaabo usaama bin laadin oo xidhiid la leh ururo badan oo argagixiso oo dalal badan ka dhisan kuwaasoo ay ku jirto kooxda ka dagaalanta dalka masar koox kale oo ka dagaalanta dalka bakistan waxaana jira kumanaan xubno ka ah ururada argagixisada oo ku nool ilaa iyo lixdan dal oo dunida ah caawa waxaa dalka maraykanka uu soo gudbinayaa ururka taalibaan dalabaadka soo socda u soo gacangeliya dalka maraykanka dhammaan xubnaha ka tirsan ururka alqaacida ee ku sugan dhulka aad ka talisaan sii daaya dadka ajnebiga ah ee sida sharcidarrada aad u xidheen ay ku jiraan xubnaha u dhashay dalka maraykanka ilaaliya diblomaasiyiinta suxufiyiinta iyo shaqaalaha samafalka ku sugan dhulka aad ka talisaan si rasmi ah oo deg degana u xidha xero kasta oo lagu tababaro ururada argagixisada ah cid kasta oo ka tirsan ururadaasi argagixisadaana u soo gacangeliya mas-uuliyiinta ku habboon maraykanka u oggolaada inuu galaangalu yeesho xeryaha lagu tababaro argagixisada si aan u hubinno in xeryahaasi aanay shaqaynaynin dalabaadkani ma aha kuwa in laga doodo amaba in laga wada hadla ay u furan tahay dal kasta iyo gobol kasta xilligan waxaa hor yaalla inay go'aan qaataan ama annaga ayaad nala safan tahay ama waxaad la jiraysaa argagixisada hadalladaasi waxay barbilow u noqdeen duulaan uu maraykanku horseed ka yahay oo dalal badan khasaare ka soo gaadhay arrimaha markiiba soo baxay gudaha dalka maraykanka waxay noqotay baahsanaanta iyo wada shaqayn la'aanta hay-adaha amniga oo aan gaadhsiisnayn heerkii laga filayey taasi waxay horseeday in la abuuro isku xidhnaan cusub waa kan cabdinaasir ismaaciil oo ku magac dheer cabdinaasir soola oo ku takhasusay cilmiga tiknolojiyadda iyo computer science waxay u isticmaaleen oo yidhaahdeen oo la dhisay november shan iyo labaatankeedii labada kun iyo labadii homeland security oo ka dhisan caasimada wadanka maraykanka magaalada washington taasoo gebi ahaanba bedeshay qaabka loo ilaaliyo wadanka maraykanka waxaa u shaqeysaa laba boqol iyo lixdan iyo toban kun oo qofood marka waxa ugu weyn ay isticmaalaan waa dhanka iyo technolojiyada oo lagu basaaso oo dadka sidoo kalena maxamed xaaji maxamuud oo isagu bartay cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah ayaa isna arrintan ka hadlaya waxay isku xoyaan hay-adaha sirdoonka ee maraykanka oo dhan weliba gaar ahaan kuwa gudaha iyo jisada dibadda si ayaga la yidhaahdo oo xogta dibadda ka keentay hibdii maraykan ama soo weeraraysa ama diyada meelaha khatarta ku abay keentay waxay keentay xitaa in hay-adda caafimaadka iyo hay-adda maaragtay human serviceka la yidhaahdo ee dalka maraykanka ee citizenska oo dhan ay hoos yimaadaan iyo hay-adda cadaaladda iyo hay-adda energyga oo hay-adda tamarta ah ay ay yihiin hay-adaha hoos yimaada oo ay ka warqaataan bay noqotay marka waa hay-adda saddexaad marka laga reebo hay-adda difaaca oo tan ugu weynoo iyo hay-adda kale ee veteran affairs-ka la yidhaahdo ee dalka maraykan usoo jihaaday ama usoo dagaalamay halka soo gaarsiiya marka waa run oo waxay keentay in hay-adihii maraykanka markii hore sirta ka shaqayn jiray oo xogta ururin jiray lagu kalsoonaan waayo hay-ad ka weyn oo xogtooda dhan rurursa wasaaradihii kale waaweynaa dalku lahay cadaaladda iyo enerjiga iyo waxoo dhanna lahoos keeno ayay keentay sheekh cabdiraxmaan maxamuud faarax oo hore wasiirka cadaaladda uga soo noqday dowladda soomaaliya sidoo kalena ka mid ahaa mas-uuliyiinta ururkii maxaakiimta haatanna ku sugan dalka jarmalka ayaa isna aan wax ka weydiiyey waxa uu ka xasuusto dhacdadan waxay ahayd dhacdadii sebtember eleven sebtember waxay ahayd ayaan daradii ugu weyneyd aan dhihi karaa waktiyadan dambe dhacday marka side effectiga ay ku reebtay yurub iyo reer galbeedka guud ahaan yani runtii iyagu siyaabo kale waa laga yaabaa inay maaragtay dee wax u qorshaysanayaan ama ina kale meelo kale ay wax ka eegayaan laakiin dhibka ay saameynta ay yeelatay maanta adigaa arkayo oo meel walba terar baa laga baqayaa muxuu ahaa caruurtiibaa maaragtay indhaha ku wada taagayso oo maaragtay maantay yani wixii laga baqayay shalay hadday ahaayeen afar qofood oo meel muxuu ahaa afghan iyo lagu sheegay maantay dee yurubtii iyo maraykankii iyo dadkiibaaba maaragtay ku yaacayo oo meel walba terarkii maaragtay ka qaybgelaya dad badan ayaa isweydiin karaa talow intee ayuu la ekaa khasaaraha dalka maraykanka ka soo gaadhay weerarkii koob iyo tobankii sebtembar ee sanadkii labada kun iyo kowda dhacay waa kan brofesor xuseen warsame oo arrintaas mar kale ka hadlaya walaal horta khasaaraha meeshan ka soo gaadhay maraykanku aad iyo aad buu u badan yahay waxaa la yidhaahdaa usama binu laden baa horta dee arrintan loo saaray shan boqol oo kun oo keliya ayaa kaga baxda bay yidhaahdaan oo taana waxaa sii caddeeyey ninkii la yidhaahday wuu u masilay wuu wuu arrintan uga mas-uulka ha la yidhi khaalid sheekh maxamed oo hadda ku jira magaranaysa meeshan kuuba laakiin waxay geysatay bay yidhaahdeen khasaare lagu qiyaasay hadda oo khasaarooyinka meelo badan dad badan baa qiyaasay laakiin anugu waxaan soo qaatay tu ma garanaysa ay soo saareen macadka la yidhaahdo falanqaynta nabadda adduunka oo dee wax la rumaysan karaa oo scientific ku yar dhowdhow waxay ku qiyaaseen inuu boqol bilyan horta inuu meeshaas gaadhayey wixii meeshaas soo gaadhay ama ha ahaato diyaaradihii burburay oo dee saddex boqol iyo siddeetan bilyan lagu milyan lagu qiyaasayey ama ha ahaadaan dhismayaashii waaweynaa oo ilaa sideed bilyan lagu qiyaasayey ama ha ahaadaan nadiifinteedii oo laba bilyan oo kale lagu qiyaasayey iyo dadkii shaqaalaha ahaa oo siddeetan iyo saddex kun oo shaqaalaha ayaa meesha ka shaqaynayay oo lagu qiyaasay shaqooyinkii ay beeleen toddobiyo toban bilyan inay inay noqonaysay maraykanku wuxuu xilligaas bilaabay duulaan uu ku qaaday dalalka ciraaq iyo afghanistan dad badan oo muslimiin ah ayaa daafaha caalamka lagu xidhxidhay waxaana si weyn loo xasuustaa dhacdooyinkii ka dhacay xabsiyada dalka ciraaq iyo weliba xabsiga guantanamo bay oo aqoon-yahano badani ay su'aal ka keeneen ilaalinta xorriyadda ee maraykanku uu hormuudka u ahaa iyaga oo barbar dhigaya dhacdooyinkaas iyo kuwo kale waxaa intaas dheer in uu maraykanku soo saaray shuruuc lagu xakamaynayo dhinaca socdaalka laguna dhegaysanayo shacabka iyo cidda kale ee loo arko in ay muhiim tahay in xogtooda la helo dadka sida weyn ay shuruucdaasi u taabteen ayaa ahaa dadka muslimiinta ah ama wata magac islaam waa kan sheekh maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah saxafi islamarkaana aqoon durugsan u leh dhinaca diinta islaamka qofka muslimka ahi wuxuu kaga socnaa ummadda isu soconaysa ma ay jirti marka xagga galbeedka laga eego laakiin koob iyo tobankii sebtembar wixii ka dambeeyey waa lasii kala duwan yahay wadamadan eurubiyanka matalan ingiriiska oo kale oo aada muddo inuu ka khibrad badan yahay galbeedka kale si aan xanaf iyo eh, xanuun badan lahayn ama cadaadis badan lahayn ayaa ay wixii u maareeyeen qof kasta oo muslina yani dad ay si mucayan ula socdaan waa laga imanay jireen laakiin in sida america oo kale ka dhacdo markaad madaarka kasoo degto magac muslim ba hadda ladi aad shuhubaysan tahay ma ay dhicin waxaa jiraysay matalan dee dad yani magac weyn ku leh dunida eh, culimo ah ah, ah maxaan ku raday dhakhtaro ah een, looyaro magac weyn ku leh oo bas magaca muslim ama maxamed ama cali ama saciid ama yuusuf yani dhibaato yani ay gelisay dhacdadani kuma koobnaan khasaarihii maalintaas dhacay oo keliya hase ahaatee waxay si weyn u beddeshay siyaasadihii dunida sheekh cabdiraxmaan janaqow oo ku sugan dalka jarmalka ayaa ka hadlaya saamaynta ka dhalatay weerarkaasi dhibaatadii dhacday ciddii eh, geysatay runtii waxay ahayd dad xanaaqsan oo carooday oo ciil qaba oo maaragtay muxuu ahaa eh, muslimiina bay ahaayeen laakiin muxuu ahaa aan si sharciga waafaqsan aan u fulinin eh, xanaaqooda maraykankii oo muxuu ahaa dee waayeelnimada ka filayeyna inuu maaragtay isaguna ushiisii uu ku dhufto muxuu ahaa dadaan waxba galabsanin oo ciraaq lagala dul dhaco oo iyaga qudhoodii ay maaragtay ku baaba'een maraykanka laftigiisii iyo xulafadii uu watay markii muxuu ahaa dee qof muslima la arkaba waxaa la xusuusanayaa muxuu ahaa dadkii eh, eh, dhibka geystay dee adigii oon shuqul ku lahayn yaa maaragtay lagu taarget garaynaya marka dhib bay u keentay runtii in dee laga takooro muslimiinta shacuubta ay la nool yihiin oo ay ka tirsan yihiin oo oo aan muslimka ahayn masalan marka kuwaasna runtii dhib bay u keentay waxaas oo dhanba waxaan dhihi karnaa waa uun dee si khaldan oo loo fulinayo ama ha ka timaado muxuu ahaa muslimiinta waxaan markii hore soo bilaabay ama ha noqoto kuwan iyana maaragtay tallaabtii xigta qaaday ilaa hadda waxa socda waa qalad qalad ku sax afar iyo toban sano kadib waxaa dunida laga dareemayaa dhacdooyin kala duwan oo ka dhashay weerarkaas kuwaas oo taabtay nolosha dad badan waxaa gebi ahaan burburay dalal badan oo islaam ah oo xilligan qaarkood ay magac ahaan u jiraan oo keliya hase ahaatee aanay jirin cid gacanta ku haysa sida ciraaq liibiya yeman iyo dalal kale dhinaca kalena tolow intee la eg yahay xaddiga dhaqaalaha ku baxay ama khasaaraha ka dhashay dagaalada maraykanka iyo xulafadiisu ka galeen dalal badan oo caalamka ah waa kan mar kale brofesor xuseen warsame hadda waxaa la leeyahay da- eh, khasaaraha uu geystay wuxuu gaadhayaa oo meelo badan isku raaceen jaamacadda ma garanaysaa brown way soo saartay afar eh, eh, dhibic shan trilyan harvard waxay ka dhigtay lix trilyan bay ka dhigaysaa laakiin dowladda maraykanku iyadu waxay qiratay inuu kaga baxay hal dhibic ama wax ku dhow dhow adigu laba trilyan laakiin marka lagu daro interestka iman doona iyo dadkii dhaawacmay sida loo dhaqaalayn doono iyo waxaa marka lagu daro waxaan l- labadaas eh, eh, ba udhaxaysaa shan ilaa lix ba udhaxaysaa waa khasaaraha militariga keliya dadka shicibkaa inaadan aan ku yardaro waxoogaan ku yardo ismaaciilow waxaa la rumaysan yahay khasaaraha n- nafeed baa ka sii weyn oo waxaa la rumaysan yahay dalka ciraaq oo keliya inay ku dhimatay dad gaadhaya eh, dadku maraykanku iyagu waxay dhahdeen lix boqol oo kun bay yidhahdeen laakiin hal milyan baa lagu qiyaasaya oo u dhiganta boqolkiiba shan dadkii eh, ciraaqiyiinta oo dhan ah u dhiganta waxaa lagu qiyaasayaa laba boqol iyo konton kun inay ku dhiminteen marka la isku daro bakistan iyo eh, eh, ma garanaysaa eh, meesha la yidhaahdo afghanistan soomaaliya iyo yemen iyada inteeda weli lagumaba derinbaba iyadoo taa lagu derin ayaa haddana warbixintii ugu dambeysay oo niman ma garanaysa weliba nobel prize winners ay keeneen ay wadaan waxaa lagu qiyaasayaa ilaa hal dhibic shan milyan oo qof inuu dagaaladaasi uu ku dhintay dalka ciraaq wuxuu ka mid ahaa meelaha uu maraykanku duulaanka ku qaaday ee xilligan magac ahaan u jira hase ahaatee u kala qaybsan dhinacyo kala duwan sheekh maxamuud sheekh axmed dalmar ayaa ka hadlaya tuhunkii ka horreeyey ee lagu sababeeyey duulaankii lagu qaaday dalka ciraaq iyo natiijooyinka ka dambeeyey dagaal qalad ah oo kheyra sharci ah ayuu ahaa sida uu ku dhawaaqay oo uu yidhi ninkii markaa jamciyadda qurumaha ka dhexaysa madaxda ka ahaa ee loodhan jiray eh, kofi annan uu yihi it has been an illegal war waa la odhan karaa waxna way ka jireen israa'iil inay dabada ka riixaysin oo aan mar dambe aanay dhicin in tel abiib lagu garaaco sawaariikh saddam xuseen markuu kuweyd soo galay gantaaluu la dhacay eh, israa'iil gaar ahaan tel abiib markii ugu horreysay ee waddan carbeed gantaalle ka yimi ay ku dhacaan israa'iil gudaheeda bay ahayd runtii wax badan oo yacni waxyeello ah may geysan oo aan carcarar iyo magarata dadku inay argagax iyo galaan may ilaawo israa'iiliyiintu niman yacni wax ilaawana maaha wax saamaxa maaha lobiga reer israa'iil ama yahuudda ee maraykanku qeyb weyn bay ku lahaayeen iyo fikirkii iyo ideologigii markaa uu watay george w bush oo ahaa nin aan aragti badan oo fog lahayn marka waxaa la dhahdaa neo conservative eh, fikradda yacni muxaafidiinta cusub waxaa la yidhaahdo oo ah dugaadhe wax walba aan jiidhno dunida aan bedelo rabbi unbaa taa samayn kara buugti ibni aadanka iyo dunida ilaahuba bedeli kara aan bedelo ciraaqna aan ka dhigano yani meesha tijaabada laga qaadayo aragtidaasina waa jirtay maraykanna waa ku quwatabay ciraaqna maxaa ku dhadayay way eh, waa tadigada iyo dambaska noqotay duulduulkii kale iyo dhimbiilihii ka duulayna waa kuwa dunida carabta sidaa la ogyahay maanta u saameeyay dee yacni honogaa yacni halbowlaha habaya yacni waxaa ka taagan suuriya markhaatiga ay ka tahay inkasta oo dagaalka uu maraykanku ku dhawaaqay ee ugu magac daray dagaalka ka dhanka ah argagixisada uu gallaaftay dad badan ama horseeday in dalal badani ay burburaan ama dhaqaalo badani uu ku baxay ayaa haddana aqoon-yahanada qaarkood waxay bidhaaminayaan inuu yahay mid ka mida howlgallada ay faa'iidada ugu badan ka heleen shirkadaha waddamada reer galbeedku arrintaas waxaa ka hadlaya maxamed xaaji maxamuud oo ku sugan london kuna takhasusay siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah of course waa la odhan karaa de kambaniyo waaweyn oo maraykan iyo laga leeyahay yurub ayaa ah kuwa ugu weyn ee ka faa'iiday dagaalka argagixisada weliba kambaniyada diyaaradaha sameeya nooca droneska la yidhaahdo oo kale dee faa'iida ugu weyn bay lahay waayo howlgallada uu maraykan ka sameeyo droneshka ka sameeyo maraykan waxa uu leeyahay boqol iyo lix iyo lixdan base buu leeyahay adiyada ah meelaha ilaa laba iyo soddon wadan oo weerar dhinaca cirka ah ku hayo oo argagixiso lagala dagaalamo ayaa jira dhammaantood waxaa loo isticmaalaa diyaaradaha droneshka loo isticmaalaa waxaa jira wadamo soo iibsanaya hubkii iyo sahaaradihii loogu talagalay iyo qalabkii technologiga loogu talagalay in la iskaga difaaco hadday noqoto dhinacii isgaarsiinta iyo hadday noqoto dhinacii kale ee kahortaga dagaalada noocan oo kale ah marka wadamada laga iibsanaya hadda maraykan iyo wax ugu weynaanaya yurub baa ugu weynaanaysa marka waa run oo de kambaniyada waaweyne aad ay aad ilaa laxaad ayay uga faa'iideen dhinaca kale faa'iidada soo gasha wadamada saliidda soo saaro kale tusaale ahaan ciraaq ay kamid tahay kale dadka inta badan waxaa la yidhaahdaa dagaalka ciraaq maba ahayn dagaal argagax iyo sagaal iyo iyo nuclear tore waa dagaal saliideed buu ahaa baa la yidhaha soomaaliya lafteedu kamay madhnayn dhulka ay soo gaadhay saamaynta ka dhalatay weerarkii dalka maraykanka ka dhacay afar iyo toban sano ka hor arrintaas waxaa sharaxaad inaga siinaya sheekh cabdiraxmaan janaqow oo hore mas-uul uga soo noqday ururkii maxaakiimta sidoo kalena soo qabtay xilka wasiirka cadaaladda soomaaliya iyada oo markii ay ugu rajo fiicnayd waagii maxaakiimtu ay qabteen muxuu ahaa ay la dagaalameen nimankii dowladnimada hortaagnaa oo cid walba oo dowlad laga dhigo isku taagi jiray ee meesha ka saari jiray markii xal loo helay ee waddankii nabadoobay dowladda maraykanku waxay go-aan qaadatay inay muxuu ahaa la dagaalanto oo wanaaggaas soo ifbaxay way dhibsadeen runtii ma aynan u arkin in muxuu ahaa ay halkaa nabadi ka timiday bal dhinaca kale u akhriyeen oo waxay yidhaahdeen meesha dhib baa ka yimiday oo argagixiso waxaan ahayn bay argagixiso ku sheegeen etoobiya bay soo gelsheen waddanka maraykanku iyaga etoobiyaanka waday oo keenay muxuu ahaa dalkii soomaaliya la odhan jiray ganacsigiisii qaybo kamida ayaa la xayiray oo dad baa hantidoodii muxuu ahaa yaa yaa lagu lagu dhegay aan waxba shuqula ku lahayn oo aad og tahay ilaa hadda oo uu muxuu ahaa dhibaatada waddankii uu ka kicila yahay muxuu ahaa weeraradii ay ka dhasheen al-shabaab iyo waxyaabo kaleeto oo aan maaragtay markii hore khadka ku jirin oo ay soo xoogaabeen ilaa hadday taagan tahay iyo wadamadii muxuu dadkii soomaaliyeed ee muxuu ahaa beriiga ahaa ee dibadda u safrayay oo safaradoodii khatar la gelshay qof walba oo xitaa basaboor ajnebiyaba ha wato ee la yidhi muxuu ahaa mar hadduu soomaali asalkiisu yahay la yidhi muxuu ahaa waa lagaa shakiyey waad maqlaysay maalin dhaweyto ninkii ordaga ordayahanka mow faarax la yidhi muxuu ahaa muxuuha soomaali baa tahay lagu xayiray yacni dhibtaas oo dhan waxa ay saam waxay ahayd saameyn ka timiday muxuu ahaa weerarkaas inkaaraa oo maraykanka maaragtay lagu qaaday isaguna sida khaldan uu maaragtay uga jawaabayay waayo muxuu galabsaday anigoo soomaaliya ahoo waddankaygii nabadaynaya maxaan ka galabsaday oo aan ku shuqul leeyahay ee saraha maraykanka laga dumiyey maxaa aniga iga gala ka hor soo ifbixii ururka maxaakiimta xaaladda soomaaliya waxay u badnayd mid ku eg gudaha soomaaliya ama dalalka jaarka la ah oo danahooda ka dhex ilaashan jiray hase ahaatee wixii ka dambeeyey ururka maxaakiimta waxay arrinta soomaaliya isu beddeshay mid caalami ah oo il gaar ah uu ku hayo dalka maraykanku sheekh cabdiraxmaan janaqo haddii aan ku weydiiyo dood ay dadka qaarkood qabaan oo odhanaysa n in hoggaankiinnii maxaakiimtu aydan aan ahayn dad u bisil siyaasadda ama aan la socon xilligaasi ciyaartii siyaasadeed ee dunida ka socotay oo aad fahmi weydeen taasina ay horseeday n dhibta maanta jirta n dadka doodaas qaba oo kale maxaad ku qancin lahayd doodaasi absolutely falsha waaye waxaan jirin waaye leanu siyaasadda dunida wax qarsoon oo maaragtay muxuu ahaa cidna ka qarsoon ma aha waddankaaga inaad muxuu ahaa nabadayso deriskaaga inaad nabad kula noolaato inaad caalamka kaleeto ee muxuu ahaa kaa fog xidhiir ciddii aad la yeelan karto oo ku ogol aad xidhiir dhow la yeelato waxaasoo dhan dad u bisil bay ahaayeen maxaakiimtu muxuu ahaa dad han- hankoodu yahay in ay dowladnimadii muddada dheer la waayey iyo dagaalada sokeeye ee qabaa'ilka ku dhisan iyo damaca hogaamiye kooxeedyada lasoo afjaro ayaa maaragtay ujeedkoodu ahaa wayna fahmayeen wadciga ay ku nool yihiin ee wax maaragtay ka durugsan ama ay fahmi waayeen ma aha sheekh cabdiraxmaan miyaanay run ahayn in ururka maxaakiimtu uu dhalay ururka al-shabaab n ama ugu yaraan aad ahaydeen dhinacyo kale aragti duwan oo hal dallada wada huwan waxaan dhacayaana ay yihiin wixii xilligaas ka dhashay aan lama odhan karo maxaakiimta iyo shabaabku labaduba way jireen oo shabaabku maxaakiimtay maaragtay muxuu ahaa ka mid ahaayeen intaanay ururkan al-shabaab ka mi ku dhawaaqin way joogeen dad la yaqaanay oo waddanka jooga bay ahaayeen in heshiis maaragtay muxuu ahaa wax lala qabsado dowladaha muxuu ahaa adduunka wax lala qabsadona waxba kama aynan qabin waad ogtihiin oo ninkan hadda muxuu ahaa ayaan dhaweyd la dilay muxuu ahaa abu zubayr ayaa maaragtay muxuu ahaa ayaa joogay khartuum shirkii khartuum buu wax ka tegey mukhtaar roobow shirkii khartuum buu joogay oo heshiisku maaragtay uu ku jiray ninkii muxuu ahaa midowda yurub ay soo direen muxuu ahaa soomaaliya booqday berigaas anigan kula hadlaya iyo mukhtaar roobow iyo sheekh xasan daahir kulligeenna soo wada dhoweynay in dunida wax lala qabsado wax diidanaa ma jirin laakiin dunidu qaladka maraykanku uu ku fas- ku fikirayey iyo muxuu ahaa etoobiyaanka oo iyaguna dan gooniyahoo dhow lahaa waxaasoo dhan markay iskaashadeen wasaaraddii arrimaha dibadda ee maraykanka berigaas khaasatan madaxdii joogtay berigaas marka yacni si gaara isha loogu fiiqo khalad iyagu ay fahamsanaayeen baa keenay dagaalkan dambe ee al-shabaabku ay ku caroodeen oo duurka ku galeen laakiin markii horeba in muxuu ahaa dunida wax lala qabsado ciddii danayd ma jirin al-shabaab ha jiraan laakiin xagjirnimadani waktigii etoobiyaanku uu soo galay oo maraykanku uu maaragtay muxuu ahaa sida khaldan wax u dhaqmaayey ayay bilaabatay wixii ugu badnaa laakiin ka hor ma jirin taana inay qaldanayd waxa waxa waxaa xaqiijinaya madaxda maraykanka oo dhan oo maalindhooda waa tuu obama lahaa ma doonayno ma maseegii aan galna inaan ku soo celinno iyagiibaa maanta qirsan marka xagjirnimada iyagaa bilaabay mooye annaga xagga iyaga kama imaanin xataa shabaabka kama imaanin
waxaad dhegeysanayseen warbixintii ku saabsanayd weeraradii setembar kow iyo toban iyo sida dunida ah ay u bedeleen waxaa soo diyaariyey soona jeedinayay ismaaciil xuseen farjar waxaa idinku soo maqan barnaamijka dhallinyada waa go-aankaaga jamaal axmed cusmaan iyo maxamed cabdi sandheere intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo